galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa arbaca bisha maaj ee sanadka labada kun afar iyo labaatanku waa labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somaly com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda gobolka shabeellada hoose iyo qarax ka dhacay qoryoole waxaan is leeyahay barnaamijkaasi waa barnaamij aad u fiican dalkan inuu hore u socdo dalkaani meesha uu taagan yahay uu meel ka wanaagsan uu gaaro baa muhiimadda u tahay shacabka soomaaliyeed iyo dadkao dhan aragtida aan ka qabo kolley anigu ahaan shakhsi baan ahay dastuurkan hadda la yidhi waa la beddelayaa waa aragtida ay ka qabaan xildhibaanada
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii madasha haweenka dhaqanka soomaalida haweenka maaragtay meelo badan ugama banaano ama lama yiraahdo waxaan ay haweenku ama leeyihiin ama la siinayaa ama sidoo laakiin waxaa keeno baahida runtii haweenkuna waxa waaye inta aysan dhaqanka iyo gelin waa dadka marka horeba ogaada colaadu marka ay soo socoto qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa ku adkaystay in weerar dhulka ah lagu qaado magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza halkaasoo ay ku nool yihiin in ka badan hal milyan oo qof oo barakacyaal ah inkastoo maraykanku uu arrintaasi diiday sida ay ku warantay wakaaladda wararka reuters benyamin netanyahu ayaa u sheegay xubnaha baarlamaanka knesetka in uu ku wargeliyey madaxweynaha maraykanka jo biden in uu go-aansaday inuu dhammaystiro hanaanka ciribtirka guutooyinka xamaas ee rafax mana jirto hab lagu sameeyo taas marka laga reebo iyada oo dhulka laga weeraro sida uu hadalka u dhigay wasiirka gaashaandhigga ee israa'iil yoaf galant ayaa toddobaadka soo socda ku iman doona magaaladani washington booqashadiisa rasmiga ah ee ugu horreysa tan iyo markii uu qarxay dagaalka ay kula jiraan xamaas isagoo casuumad ka helay xogeyaha gaashaandhigga maraykanka lloyd austen sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska arbacada maanta ah bayaanka ma cadaynin taariikhda booqashada laakiin waxaa lagu sheegay in gallant uu la kulmi doono xogayaha difaaca ee bentagonka si ay uga wada hadlaan horumarinta dagaalka marinka khaza iyo meelaha iskaashiga militari ay ka wadaagaan labada dhinac dhinac kale afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka qatar ayaa rajo badan ka muujiyay heshiis xabad joojineed oo dhex mara israa'iil iyo xamaas iyo in la sii daayo lahaystayaal dheeri ah maajid al ansaari ayaa yididiiladan muujiyey xilli ay magaalada dooxa ka socdaan wadahadallo ku saabsan sidii heshiis xabad joojin ah loo gaari lahaa wufuudda ka qaybgalaya wadahadalladan waxaa ka mid ah taliyaha sirdoonka ee israa'iil david barney ah hase ahaatee afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in ay tahay xilli hore in lagu dhawaaqo in heshiis la gaadhay waxyaabaha miiska saaran ayaa waxaa ka mid ah in la gaadho heshiis xabadjoojineed oo soconaya muddo lix toddobaad ah haddiiba heshiiskan la gaadho ayaa waxa uu noqonayaa kii labaad ee labada dhinac ay isku afkartaan heshiis xabadjoojineed muddadii shanta bilood ahayd ee uu dagaalku socday arrimaha laga wada hadlay ayaa amaba laga wada hadlaya ayaa waxaa ku jira in la sii daayo qaar ka mid a lahaystayaasha israa'iil ee gacanta ugu jira xamaas halkaa dhinaca israa'iil ay sii daynayso tobannaan falastiiniin ah sidoo kale waxaa laga wada hadlayaa in la ogolaado in cunto dheeri ah iyo gargaar bini'aadanimo la geeyo marinka khaza ciidamada kuuriyada koonfureed iyo kuwa maraykanka ayaa dhoolatus wadajir ah sameeyey maantoo arbacaha waxaana ay soo bandhigeen qaabka loo rakibo buundooyinka macmalka ah ee taangiyada iyo gawaarida gaashaaman ee looga gudbo webiyada taangiyada ugu waaweyn ee dagaalka gawaarida gaashaaman iyo gawaari kale oo militari ayaa la arkayay iyagoo ka gudbaya buundada la isu keenay ee dulmarta webiga injin ee waqooyiga gobolka sool kuuriyada waqooyi oo darislaa kuuriyada koonfureed oo iyaduna tijaabisay gantaalo badan isniintii lasoo dhaafay ayaa dhaleecaysay dhoolatuskan wadajirka ah ee maraykanka iyo ay kuuriyada koonfureed wada sameeyeen iyadoo ku tilmaantay inuu yahay tallaabo ay u aragto daandaansi intaasna dhegeystayaal waxaa noogu idil warkii caalamka halka dhegeystayaa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a wararka ka imanaya gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay magaalada qoryoole qaraxaasi ayaa la sheegay inay ku dhinteen askar ka tirsan daraawiishta dowlad goboleedka koonfur galbeed faahfaahinta warkan waxaa baydhabo kasoo diray wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh qaraxa oo ahaa miino lagu aasay meel ku dhow buundada degmada qoryooley waxaa lala eegtay taliyaha ciidamada daraawiishta degmada qoryooley ee maamulka koonfur galbeed sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal waxaa ku dhintay qaraxa laba askari oo ciidamada daraawiishta maamulka koonfur galbeed ka mid ah waxaa sidoo kale ku dhaawacmay askar kale oo uu ku jiro taliyaha ciidamada daraawiishta qoryooley cali waal guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose maxamed ibraahim barre oo aan khadka teleefoonka kula xidhiiray ayaa ka waraystay qaraxa iyo sida uu u dhacay
bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantiin baahda v o a marka uwaad inaa illah wa inaa ilaa raajicuun horta intii ku dhimatay ilaaha u naxariisto in qaraxaasi wuxuu ahaa qarax dhagarqabayaasha ay ugu talagaleen inay ku dhibaateeyaan ciidamada deegaanka ee degmada qoryooley kuwaasi oo howl weyn ka waday degmada nabaddiidkana ay awoodi waayeen inay usoo galaan ama dhankooda ay soo aadaan marnaba mar alaal markay weerar soo qaadaanna ay jab aanan caadiyan kala kulmaayeen ciidamadaasi ay isku dayeen inay dhibaato gaarsiiyaan balse ilaahi subxaana watacaala oo u dhib yareeyey hal qof ayaa geeridiisa ay ahayd xalayto inkastoo dhaawacyadii ay dadda qaar ka dhinteen laakiinse alxamdulilah adiga xaalka aad iyo aad u degan yahay nabaddiidkaasi dhibaatadaas geestayna baaritaan rasmiga ku socota baaritaankaas wixii kasoo baxana insha allah jawaabteeda oo rasmiga ayaan soo saari doonaa waana la maxkamadeyn doonaa cid alaal ciddii ay ku caddaato inay dhibaatadaasi ay geysteen ama ay faldambiyeedkaasi ay gacan ay ku leeyihin yaa lala beegsaday qaraxa taliyaha daraawiishta iyo ciidamada daraawiishta ee degmada ayay ahaayeen mid lala beegsanayay laakiin ilaahay wuu ka badbaadiyey boqolkiiba boqol adigan waa taliyahan uu caafimaad qabaa dhalinyarada kale ee dhaawacyada ay soo gaareenna ilaah u bogadhay ayaan leenahay gurma deg dega ayaa loo sameeyey wayna ka boodi doonaan balse jabka ugu weyn wuxuu gaari doono waxay tahay nabadiidka ayagana dhibaatada ugu weyn ku dambeyn doonta hadduu ilaahdo ciidamada difaaca degmadana diyaar ayay u yihiin inay iska difaacaan nabadiidka dhibaatadaasi ee dhagartaasi u maleegaya ciidamada daraawiishta koonfur galbeed ee degmada qoryooleyna waxay mar walbaba diyaar u yihiin inay iska difaacaan nabadiidka dhibaato kasta ay marsiinayaanba taliyaha marka daraawiishta dhaawac maa kasoo gaaray qaraxa
wax fudud waaye dhaawac sidaasa maahan waa uu caafimaad qabaa lugiis ayuu ku socdaa boqolkiiba boqolna waa uu fudud uu fudud yahay wax sidaas u weyn oo gaaray oo la sheegi karana ma laha dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya oo howlgallo ka fuliya deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose waxay sheegeen inay ku laayeen kooxda al-shabaab saraakiisha ciidamada federaalka ayaa xaqiijiyey howlgalka lagu baacsanayo kooxda al-shabaab inay kasii wadayaan gobolka shabeellada hoose inta laga ciribtirayo kooxda al-shabaab mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
halkaad weli dhegeystaan nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a weli waxaa socota dooda uu baarlamaanka soomaaliya ka leeyahay cutubka afraad ee dastuurka soomaaliya dadaalkan ku aadan dhammaystirka dastuurka ayaa muddooyinkan dambe kasukoo baarlamaanka waxa uu hadalhayn weyn ka dhex abuuray siyaasiyiinta iyo aqoonyahanka iyo weliba qeybaha kale ee bulshada soomaalida wariyaha v o eda zaynab abuukar maxamed ayaa qaar ka mid ah dadweynaha magaalada muqdisho weydiisay aragtidooda ku aadan arinta dastuurka bismillaahi raxmaan raxiim waan ku salaamayaa walaale adiga iyo bahda v o edaba magacayga waa axmed maxamed luqmaan jooga muqdisho su-aashii hadda ad i weydiisay ee ahaa dib u egista dastuurku waxaan isleeyahay dee madaxweynuhu kambeynkiisii bay ku jirtay in uu bedelo wax ka bedelka dastuurka uu sameynayo waxaan beslan kula talin lahaa oo keliya annagu dee barnaamijkaasi waa barnaamij aad u fiican dalkan inuu hore u socdo oo dalkaani meesha uu taagan yahay uu meel ka wanaagsan uu gaaro baa muhiimadda ay u tahay shacabka soomaaliyeed iyo dadkao dhan madaxweynaha unbaa laga rabaa bis cidda tabasho qabta intaana barnaamijkan la ansixinin inuu ka dhaadhacsiiyo si stakeholdersko dhanna ay u wada ogol wadar ogol ay u yeeshaan laakiin guud ahaan waa shay positive ah in dalkan meesha uu taagan yahay meel ka wanaagsan la gaarsiiyo bismillaah injineer axmed dey oo muqdisho jooga weeye injineer axmed day maxamed muuse aragtida aan ka qabo kolley anigu ahaan shaksi baan ahay dastuurkan hadda la yidhi waa la bedelayaa waa aragtida ay ka qabaan xildhibaanada weliba qeybtooda da-da waaweyn oo nolosha iyo dowladnimada labadaba horey usoo arkay ay ka mid yihiin gaagaab iyo dhaban cad ay ka mid yihiin in waktigeeda lala sugo waa sax oo waktigeedii hadda ma aha ummad la isu soo jiidjiidaa la rabaa oo la isu soo hunhumo oo isu timaada ummad la kala irdheeyey oo kala cararta waktigayn u baahan nahayna ma aha ilamana habboona waktigan xaadirka ah inaynu arrintaa iyada la farageliyo wadatashi bay u baahan tahay oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ka ah xubin xubn xubnaha ka ah ay isugu yimaadaan oo ay meel mariyaan si wadar ogola ay u meel mariyaan wixii laga qabanayo dastuurkaas cidna loo joojin maayo macnaheeda aniga kelidii talinayaa loo arkaya magacayga waxaa la yidhaahdaa gariiqaan mukhtaar nuur abuukar joogo magaalada muqdisho waxaan rabaa inaan ka hadlo fikirkeyga dastuurka eh dhamaystirka dastuurka madaxweyne walba yimaado wuxuu loolan siyaasadeed ku galaa qaabku u dhammaystiri lahaa dastuurka oo qabyar qoraalka ah haddii mar uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhaqaajiyey furay in laga hadlo la doodo la saxo qaladaad ku jiro runtii waan soo dhaweynayaa waxa weeyaan muhiim weye ummadda soomaaliyeed u baahneed baahay aad iyo aad loogu baahnay muddo la sugaayay oo la rabo in la dhammaystiro
bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa bilan bile maxamuud agaasimaha maamul goboleedyada iyo degmooyinka ururka haweenka qaranka soomaaliyeed dooda ku saabsan dastuurka ayaan rabaa inaan ka hadlo horto waxawaaye anagu waxaan nahay dad muslin ah dadka muslimka ahna waxay haystaan kitaabka qur-aanka kariimka ah waxaa lagu dhaqmana waa kitaabka qur-aanka kariimka ah marka dastuurku waxa waaye yacni xeer hoosaad ay ummad ku heshiiso oo maaragtay heshiis xeer hoosaada waaye oo runtii muhiim u ah ummaddaas wada nool inay wax ku heshiiyaan waxaana la tahay haddii aanan dastuurkani aan la dhammaystirin waxay u eg tahay qarannimadii soomaaliya oo aan la dhammaystirin ayay u eg tahay saas daraaddeed waa in dastuurka la dhammaystiraa oo runtii ay ka wada qeyb qaataan ummadda qeybaheeda kala duwan ee ah sidoo kaleeto aqoon-yahanada culummada ururada haweenka arrimaha bulshada oo idil oo dhan
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa isxaaq xuseen mursal walaalsiinabey aniga waxaan qabaa xiliga hadda la joogo lagu sugan yahay imbe la marahayo bataatanba in aan lagu mashquulin baan qabaa dastuur wax la yihahdo in lagu mashquulin waayo wax ka weyn baana haysta ummaddeeni soomaaliyeed waxay u baahan tahay badbaaday u baahan tahay laga badbaadiyo khawaarij laga badbaadiya u baahan tahay dastuurkuna waxaan ognahay in lasku khilaafsan yahay oo siyaasiintii badiba ay isku khilaafsan yihiin baarlamaanka hadda waan maqlaynay dood dheer baa la galay toddobaatan xildhibaan bashir jalaad qobatay waa maqlahay oo arrinkaas ka soo horjeedo marka arrinkaas wuxuu keenahayaa dibdhac ayuu noo keenahayaa waxaa noo fiican soomaaliya waxa lagu midaysan yahay in la gaaro nina keligiisi meel wax ma geen karo soomaaliya waa las ogyahay waa las bartay labaatankan sano ma soddonkan sano marka aniga waxaan qabaa ayadoo miirka miir la qabo oo waxaa la rabaa in dalkan loo soo jeesto badbaadadiisii xureyntiisii in xoog la saaro ummaddan i dalkan i diintanba la badbaadiyo intaasaan qabaa wabilahi towfiiq
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mida dadweynaha ku nool magaalada muqdisho oo mikrofoonka ay la dhex martay wariyaha v o e da zaynab abuukar maxamed dadka la socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a cunaqabatayn dhanka xuquuqda aadamaha iyo dhinaca ganacsiga ay u badan ayaa wadahadalada arbacadan dhex maraya wasiirada arrimaha dibadda shiinaha iyo australia wangyi iyo benny wong kuwaas oo ka dhacay magaalada cambera ee caasimada australia sida ay magaalada sydney uga soo waramayso uga soo warramay aan idhahday phil merser cashe ibraahim aadan ayaa warbixintan inoo haysa
wang yi waa siyaasiga ugu awooda badan shiinaha ee booqda dalka australia tan iyo sanadkii laba kun iyo toddobiyo toban falanqayaasha ayaa sheegaya in xiriirka labageesoodka ah uu degan yahay kadib sannado badan oo khilaaf ah oo ka dhashay khilaafaadyo kala duwan oo juqraafiyadeed iyo mid ganacsi laakiin khilaafka ayaa weli taagan wasiirka arrimaha dibadda australia benny wang ayaa sheegtay in ay jiri doonto siday hadalka u dhigtay aragti isweydaarsi daacada oo dhex mara iyada iyo dhiggeeda dalka shiinaha ka hor wadahadallada arbacada ee magaalada canbera ee dalka australia intii ay socdeen wadahadallada wang waxa ay sheegtay in ay soo hadal qaaday xukunka dilka ah ee lagu xukumay yang hingen oo ah australiyaan ka soo jeeda shiinaha oo u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda iyadoo ku adkaysatay in sidai hadalka u dhigtay australiyaanku ay ka naxeen xukunka wang ayaa saxaafiyiinta ugu sheegtay magaalada cambera in ay sidoo kale wadahadallo la yeelatay dhigeeda shiinaha kaas oo ku saabsan xuquuqda aadanaha ee gobolka shinshan ee shiinaha tibet iyo sidoo kale hong kong waxay sheegtay in sidoo kale mustaqbalka la ballaarin doono wadahadalka meelaha muhiimka ah sida baasifiga cimilada iyo iskaashiga tamarta wang waxay sheegtay in xiriirka labageesoodka ah uu u baahan yahay in si taxadar leh loo kobciyo si loo horumariyo xiriirka xasiloon ee ka dhexeeya australia iyo shiinaha keliya ma aha inuu dhaco waxay u baahan tahay shaqo joogto ah kanina waxa uu ahaa shirkii ugu dambeeyey ee hawshaas ku saabsan sida wasiir waan ka hadlay shirkeenna labadeennaba maslaxad ayaa noogu jirta in aanu helno xiriir bislaaday oo wax soo saar leh wang yi ayaa u sheegay kasoo qaybgalayaasha shirka jaraa-id ee ka dhacay magaalada cambera in wadahadaladii arbacadii ay gacan ka geysteen sidii loo baabi'in lahaa sida hadalka loo dhigay shakiga oo islamarkaana kor loogu qaado kalsoonida waxaana uu rajaynayaa in sida uu yidhi isdhexgalka qiimaha leh uu sii socon karo shiinaha ayaa horey waxa uga dhawaajiyey in uu diidan yahay qorashaha austraeliya ee ah inay dhisto maraakiibta quusa ee ku shaqeeya nukliyerka ee ay la samaysanayso maraykanka iyo ingiriiska austraeliya iyo shiinaha ayaa si tartiib tartiiba dib u dhistay xiriirkooda diblomaasiyadeed waxa ay gaartay heerkeedii ugu hooseeyey sanadkii laba kun iyo labaatan markii cambera ay ku baaqday in wax laga weydiiyo asalka cudurka faafa ee coronavirus beijin aad ayay uga xanaaqday arrintaasi waxaanay u aragtay inay tahay dhaleecayn ku saabsan sida ay u maarayso masiibada xayiraadaha ganacsiga ee argoosiga ah ayaa xigay laakiin horraantii bishan mas-uuliyiinta dalka shiinaha ayaa soo saaray bayaan ku-meel gaara oo sheegaya in canshuuraha sare ee khamriga austraaliya aysan hadda laga maarmaan ahayn tariifooyinka waa la qaadi karaa dhammaadka bishan canshuuraha ayaa waxaa lasoo rogay sanadkii laba kun iyo labaatan iyadoo xiisado ay ka dhex aloosmeen shiinaha iyo austraaliya oo ka dhashay goobo siyaasadeed oo kala duwan falanqeeyaasha ayaa sheegaya in labada dal ay dhaqaale ahaan isku tiirsan yihiin baahida shiinaha ee alaabada ceyriinka ayaa xoojisay barwaaqadii austraeliya ee dhowaanahan birta macdanta ah ee austraeliya iyo sidoo kale gaaska dabiiciga ah ee dareeraha ah ayaa ahaa dariiqyada muhiimka ah ee ballaarinta dhaqaalaha shiinaha
aad ayay u mahadsan tahay caashe ibraahim aadan oo inala socodsiinaysay warbixintii wariyaha v o eda filmerser halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna kusoo dhawaada barnaamijka madasha haweenka waxaa inala socodsiinaysa falastiin axmed iimaan
wacana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha haweenka barnaamijka madasha haweenka waxaannu ku eegaynaa toddobaadkan doorka ay dumarku ka qaataan nabadda iyo xaloohelista colaadaha barnaamijka waxaa marti inoogu ah saynab maxamed xasan oo loo yaqaano saynab siraad seynab waa aasaasaha dhaqdhaqaaq u ololeeya sinaanta jinsiga seynab sidoo kale waa cilmi baare iyo la taliyo madax bannaan seynab kusoo dhawow barnaamijka madasha haweenka marka hore waxaad ka shaqeynaysay daraasad ku saabsan dumarka iyo dhismaha nabadda ama nabadda bal wax nooga taabo doorka ay dumarku ku leeyihiin nabadda
bismillahi raxmaan raxiim waa idin salaamay falastiin iyo dhammaan bahda v o a iyo dhegeystayaashaba runtii horta haweenku waxay ka qaataan door aada u mug weyn dhisidda nabadda oo ama ha noqoto in ay ka qayb galaan oo ay sameeyaan heshiisiin bulsho dhabow heshiisiin xalinta khilaafaadka sidoo kale waxay barbaariyaan oo ay kobciyaan oo ay qeyb weyn ka qaataan sida maaragtay dhalinyarada la tashkiiliyo kale iyagoo hay-ado ka shaqeynayo oo caawiyo dhalinyaradaas in ay kusoo darsoomaan bulshada waxay kaloo runtii ay qeyb weyn aada uga qaataan dhanka sharciga iyo maxkamadaha iyo haweenka dhibaatooyinka loo geysto falxumadoo kale in ay u sameeyaan caafimaad ahaan ay ka kalkaalaan in ay dhanka sharciga ka kalkaalaan marka runtii waxaa waaye lama soo koobi karo shaqooyinka ay qabtaan haweenku ee ku aadan nabadeynta ama dhisidda maaragtay dhismaha nabadda
tusaale ahaan hadda marka la fiiriyo dhaqanka soomaalidoo kale waxaa jira wax la dhaho nabadoon oo ah nin oday ah oo deegaan jooga ama magaalo jooga oo lagu yaqaano in markii dhibaata timaado ama colaada timaado oo nabadda ka shaqeeyo dumarku ma leeyihiin door saasoo kaleeta ah oo la yidhaahdo qeybtani waa qeybtii dumarka loo baahan yahay ama halkanaa looga baahan
yahay horta runtii sidaa ognahay dhaqanka soomaalida haweenka maaragtay meelo badan ugama banaano ama lama yiraahdo waxaan ay haweenku ama leeyihiin ama la siinayaa ama sidoo laakiin waxaa keeno baahida runtii haweenkuna waxaa waaye inta aysan dhaqanka iyo gelin waa dadka marka horeba ogaada colaadu marka ay soo socoto waa dadka isku daya marka horeba inay ka hortagaan marka ay bilaab bilaabatana inta aysan odayaasha iyo isku imaanin haweenkaa runtii isku daya maadaama ay yihiin dadka dagaalamaya wiilashii ay dhaleen ama gabar iyagoo kale haween iyagoo kale ee dhashay ama ay yihiin raggooda ay ku jiraan ama ay ku jiraan walaalahood ama aabayaashood runtii iyagaa isku dayo in ay joojiyaan oo dhiig joojinta ugu horeysaba ay sameeyaan oo maaragtay dhex galo oo isu keeno oo odayaasha xitaa maaragtay iyo beelaha isdagaalsan gogol fidinta waxa uu sameeyo ugu horeeya runtii waxa waaye waa waa haweenka oo isu soo jiido marka waxa waaye inkasta oo dhaqanka soomaalida uusan runtii maaragtay u banaynaynin laakiin dantii iyo dhibaatadii timid daraaddeed ayay haweenku heleen fursado badan oo ay uga shaqeeyaan nabad dhiska ama maaragtay in dhab loo heshiiyo oo waxa la yiraahdo dib u heshiisiin laakiin runta annaga aan ku magacawno dhab u heshiin iyo in la xaliyo khilaafaadka marka runtii doorar badan oo kala duwanay maxaa la yirahdaa haweenku ay ka qaataan dhankaas
colaadoo kale marka ay dhacdo sidee dumarka u saameysaa
wow runtii colaadda horta saameynta ugu ballaaran oo ugu dhibka badan waxay ku leedahay haweenka ama maaragtay dumarka sababtuna waxay tahay ma jirto maanta kolleyba haweeney soomaaliyeed oo uusan dhibaato ka soo gaarin dagaalada iyo colaadaha dhacay dhan walba ha noqotee ama ha dhinto wiil ay dhashay ama gabar ay dhashay ama ha ama ha ka dhinto ninkeeda oo asay ha qaado ama aabaheeda iyo walaalkeeda iyo sidoo kale in ay ku dhintaan marka horta runtii dhibaato weynay haweenka u geysataa taasina waxaa kaloo usii dheer markii fowdo iyo dhibaato ay dhacdo oo uusan meesha sharci jirin oo aysan dowlad xoogan jirin waxa dhaco oo ku dhaco haweenka waxa waaye in ay dhacdo kufsi badan gaar ahaan markii colaaduhu ama ha noqdeen mid qabiil oo aarsasho ahaan xitaa marmarka qaar kasacad loo xoogo haweenka iyadoo lagu xumaynayo ragga marka runtii saameyn badan iyo dhibaatooyin fara badan ayay colaadu ku leedahay haweenka soomaaliya waxaa soo maray dagaalo sokeeya kuwo qabiil siyaasadeed dowr intee la-eg ay dumarku ku lahaayeen nabadayntii xiliyadaasi kala duwan soo socota
horta runtii haweenku waxay ku lahaayeen door aada iyo aada u weyn dagaaladii sokeeya markii ay dhaqeen waxay ahayd runtii haweenka magaalada muqdisho kale markii qadka cagaaran uu jiray aan la isku gudbaynin oo dagaalka uu ka socday runtii haweenkay ahaayeen waxaa is urursaday iyagoo labada dhinac leh oo isku gudbay oo ka gudbay qadka cagaaran iyagaana ku qasbay dagaaladii socday in xabad joojin la sameeyo ilaa iyo waxay gaareen runtii heer ay sameeyaan soo baxaan banaanka u soo baxaan oo calamo cadcad iyo dhar cadcad xirtaan inay maxaa la yidhaahdaa cunada ka soomaan oo ay yidhaahdaan haddaan xabadda la joojino cunto ma cuneyno aakhirka adiga waa waa lagu guulaystay laakiin runtii waxa waaye haweenku meelo badan oo soomaaliya ka mid ah ayay sidoo kale ay ka sameeyeen sidaas oo kale gaalkacyaa ka mid ah oo iyadana markii dhibaatooyinku ay ka jireen oo dagaaladu ka jireen oo khadka cagaaran ka jiray ay haweenku iyagu is urursadeen guddiyo samaysteen isku gudbeen si ay uga wada shaqeeyaan nabadda marka runtii lama soo koobi karo haweenka soomaaliyeed doorka ay ka qaateen nabadeynta ragga soomaaliyeed iyo soomaaliduna runtii way kuu sheegayaan haddii aysan ahayn haweenka soomaalida in inta badbaaday iyo inta la haysto maanta aan la haysteen oo runtii ay tahay haweenka waxa uu istaagay nabadda iyo in maxaa la yidhaahdaa heshiis la sameeyo heshiin la sameeyo in maaragtay la xaliyo khilaafaadka ka dhexeeyo ragga ama ha noqdeen mid qabiil ama ha noqdeen mid siyaasadeed iyo nooc walba u yahay oo oo colaad keenaba
dumarka inkastoo hadda aada sheegtay inay nabadda ay door ka qaataan iyagu ay yihiin kuwa dhibaatada ugu badan ay soo gaarto dhinaca kale xilligan waxaa jira in dhallinyaro badan iyagoo aan da-dii qaangaar ka gaarin ama da-yar ay kooxaha soomaaliya ka jira sida al-shabaab oo kale ay u galaan oo ay duufsadaan dhaqan celina lagu sameeya hadaaya marbaad xustay dhallinyaradaasi dabcan guryey ka yimaadeen hooyooyinay kasoo tageen sidee dumarka soomaaliyeed ay u gaaraan oo ilmahaas oo kale ay u caawiyaan xilligan
runtii horta siyaabo badanay ku caawiyaan hooyooyinku waxaa jiro hooyooyin marka ay ka shakiyaan caruurtoodu in ay lug ku leeyihiin al-shabaabkaoo kale iyagu u waca dowladda oo sidii maaragtay nabad sugidda oo kale oo yidhaahdo ilmaheenaan ka shakisannahay oo markaas intii loo yimaado la wado oo ama la xiro markaas waxay ogyihiin haddii ay kusii jiraan in ilmahooda ay dhimanayaan waxaa kaloo jiro runtii hay-ado iyaguna sidoo kale caruurta weliba aadka u yaryar oo sideed iyo toban ka yar oo lasoo qabto ama maxaa la yidhaahdaa si walba ha lagu soo qabtay ama waalidkood intay ka daba tagaan ay soo wadaan loo keeno oo iyagu maaragtay ku sameeyo dhaqan celin ama ha noqoto inay diinta saxda ah la baro in maxaa la yidhaahdaa caruurta maadaama ay dhibaatooyin badanna geysteen tiiraayo badan iyo waxyaabo badan laga yaabay qaarkood inay dad dileen inay wax qarxiyeen qaarkood iyagoo isqarxin rabo lasoo qabtay waxaasoo dhan inay ka dhaqaan in loo sameeyo maaragtay waxaa la yidhahdo counseling loo sameeyo in maxaa la yidhahdaa waxbarasho loo sameeyo in la baro wax ay ku shaqaystaan oo la siiyo fursad ka duwan tii hore sababtoo ah caruur badan waxaa u geeyo inay galaan waxay tahay waa baahi iyo iyo shaqo la-aan iyo lacag la-aan marka inay la baro waxyaaba ay ku shaqaystaan si aysan ugu baahanin in ay galaan al-shabaab marka runtii waxyaaba howlooyin badan ay ka qabtaan dhankaasna
waxaa jira daraasado la sameeyey inay muujiyeen in nabadda ay dumarku qeybta ku leeyihiin oo dadaaladooda ay hormuudka yihiin in ay noqoto nabad waarta marka la fiiriyo meelaha aanay dumarku doorka ku lahayn maxay tahay sababta
sababta horta waxay tahay in haweenku horta laba dhinac baan u kala dhigi lahaa waa midoo marka horta colaado ay yimaadaan iyo dhibaatooyin waxaa soo baxo oo haweenka u soo baxo fursado ka duwan kuwii hore oo si ay uga qayb qaataan sababto a baahidii ayaa ballaaran daraasaduhu marka waxay sheegayaan maadaama haweenku ay yihiin unuga maxaa la yidhaahdaa bulshada lafdhabarta bulshada unuga ma aragtay guriga iyo qoyska in ay muhiim tahay ka qaybgalkooda sababtuna waxay tahay in haweenku ay uga xog ogaansan yihiin ragga for instance marka dariskoo kale iyo xaafadaha waxa ka dhacaya ay og yihiin iyagu moorden ragga inay og yihiin maxaa la yidhaahdaa iyagu marka colaadii ay soo socoto oo la isqabanqaabinaayo oo colaad la isku diyaarinaayo marka ka qaybgalkooda in ay iyagu qayb ka noqdaan waxay sahlaysaa in la xaliyo ama la joojiyaba colaadii inta aysan bilaabanin sababtoo ah iyagu waa kaga dhiirayihin wayna ka xoog ogaalsan yihiin ragga tan kale waxa waaye waxaa jiro daraasada hadda ka dhawaajisay waan samaynaynay oo runtii haween badan oo iyaga laftooda dhibaato kasoo gaartay haddii aan tusaale usoo qaatoo kale hadda magaalada jubar haweeney joogto waxaa jira wiilkeeda curadka in loo dilay aarsi qabiil islamarkaasna ay isugu yeertay reerkeedii oo ay tiri ma rabo inooyo kale wiilkeeda la dilo sidaas daraaddeed waxaa idinka codsanaya anigii dhalayba waa cafiyey inaa idinkana cafisaan oo ay sidaas ay ku bilaabatay in ay ka shaqeeyaan iyada iyo haween kale nabadii oo mar walba oo ay dagaal dhaco ay iyaga yihiin dadka maaragtay ugu horeeyo meesha tago maxaa la yidhahdaa la hadlo labadii qole isdagaalaysay waxay doonaan dagaalku ha ka bilowda ama beeraha ka bilowda ama daaqsinha ka bilowda ama biyaha wuxuu doonaa ka bilowda inay isu keenaan in ay iigu keenaan sumalka iyo subeynta ugu horeyso marka la fariisanaayo oo la xalinaayo khilaafkaas la qalo runtii waxaana la ogaaday marka ay haweenku qeyb ka yihiin maaragtay dhabu heshiinta in dagaaladaas oo kale oo laga heshiiyey oo ay qeybta ka ahaayeen in aysan soo laabanin taasa runtii waxay sheegayaan cilmibaarisyo badan oo la sameeyey iyo kuwo hadda ma aragtay aan case studies-ka ama cilmibaaris hadda aan samaynayno dhowr meelood aan ka samaynay marka waxa waaye waa muhiim haddii la rabo nabad waarta in la helo in haweenku ay qeyb ka yihiin xalinta khilaafaadka iyo dhabu heshiisiinta iyo dhisid dhismaha maaragtay nabadda intaba inkastoo aada weli wadaan daraasadda aada hadda gacanta ku haysid maxaa is maxaa kuu muuqda ilaa hadda oo aada is leedahay waad ku ogaatay daraasadda intii ay socoto
runtii waxaan ku ogaaday hadda sheekada aan sheegayay oo kale maanan ogeyn waxaan kaloo ogaaday in maxaa la yidhaahdaa hadda magaalada kismaayo oo kale waxaa jirto kolleyba waa waa taas oo kale magaceed waan sheegi karaa sababto a waxyaaba waxyaabaa laga qoray hay-ad somali women solidarity organization la yiraahdo oo xalimo godani oo looga yaqaano kismaayo iyo jubbaland hooyada nabadda wax kalena maaha waxay ka bilaabeen marka horeba xalintii maaragtay khilaafaadka iyo colaadihii in marka hore haweenka laftigooda la heshiisiiyo sababtoo ah mararka qaar waxaa dhacdo marku dagaaladu ay yihiin dagaalo qabiil haweenka laftigooda dabcan qabiilkii bay ka dhasheen waxaa laga yaabaa inay qeyb ka yihiin in ay fadgareeyaan ama ay tabarucaad siiyaan qabiilkoodu inuu ama hubgato ama siday doonaanba ama xataa ha u mashxaradeen ama ha dhiirigeliyeen marka in laga bilaabay in haweenka laftigooda la heshiisiye marka hore haweenkiioo marka heshiiyey ay dalad samaysteen oo hadda mar walba oo oo dagaalo ay ka dhacaan ay iyagu kaga horeeyaan loona yeero oo ay qeyb ka noqdaan xalintaas marka waxay sameeyaan oo kale waxaa la yidhaahdo maaragtay dialogue iyo mediation oo laisu keenaayo dadkii waxaisu qabay oo laga hadal siinaayo oo dadkii ay ka hadlaayaan dhibaatadii gaartay wixii ku dhacay sidoo kale gruubkan kaloo johar iyagana way isticmaalaan taas marka la isu keeno in in in maxaa la yidhaahdaa laga hadal siiyo dadkii oo dadku saameynta ay ku lahayd iyo sidai ay ahaayeen iyo waxyaabaha ku qasba wax walba iyo waxa ay tabanayaan inay ka hadlaan hadhowna la iscafiyo guryihii dad aan weligood isu tegin inay isu tagaan oo guryahooda isku booqdaan haweenkii in ay noqdeen walaaloo kale marka taas oo kale runtii waxay keenaysaa in maxaa la yidhaahdaa ay meel uga soo wada jeestaan markii ay dhacdo colaad iyo iyo dhibaato oo iyaga ay noqdaan dadkii xalinaya ay qayb ka noqdaan hadda jowhar oo kale mararka qaar markii la isu keenay la wada hadalsiinaya qabiilada oo laga heshiinaya markii ay xumaato oo ay ismari waayaan haweenkii eed waxa albaabka intay istaagaan dhahay ma bixi kartaan waxay ka goosanayeen raashinka oo kale iyo biyaha iyoiyo maaragtay caanihii la siinaya iyo wixii albaabkan uu istaagayan ilaa wada hadalada lagu noqdo marka runtii siyaabooyin kaleoo siyaabooyin fara badanay maaragtay tactics kala duwanay isticmaalaan haweenku si loo helo nabad waarta
marka laga soo tago hooyada nabadda oo aad sheegtay kismaayo hadda inay joogto ma jiraan dumar kale oo lagu yaqaano oo taariikhda nabadeynta soomaaliya qeyb ka galay oo aada xusi kartid
absolutely waa jiraan haween badan waxaa ognahay horta sideedaba noobadhisku waa wax ballaaran oo in la xaliyo khilaaf keliya aanan ahayn hadda haddii aan soo qaadano koonfurta soomaaliya oo kale ama aagan muqdisho waxaa jira haween badan oo runtii qeyb weyn ka qaatay waxaa ka mid ah allah u naxariista imaam xaawo cabdi oo ka shaqaysay runtii caafimaadka iyo waxbarashada dadkii barakacayaasha ahaa iyo dadkii tabaalaysna waxaa jiro haween badan oo isku gudubkaas markii qadka cagaaran la isku gudbaya qayb ka noqday oo ay ka mid yihiin qaarkoodna waxaawaa iyagoo xataa seerf garaynayo oo u shaqeynayo bulshada u adeegaya dhibaataysneed ay ku geeriyoodeen sida allah u naxariistay madiine maxamuud cilmi dacay oo kale madiine maxamuud cilmi oo madiine jenaraal loo yaqaanay waxaa ku jiro maama caasha cur caashe xaaji cilmi doctores xabiibe xaaji macaale runtii ma lama soo koobi karo haweenka dhinaca gaalkacyo waxaa jirto caasho geele iyo dhinacaas puntland iyo oo aada looga yaqaano maaragtay keenista nabadda iyo ka shaqeynta nabadda marka runtii waxa waaye haweenka soomaaliyeed ee qeyb weyn ka soo qaatay lama tirin karo qaar badanna lama lama ogaba oo weligood waxna lagama qorin lamana baarin lagamana hadlin laakiin aaday runtii ay ay u fara badan yihiin
aadaa umahadsantaa zaynab
aadaa mudan intaas ayaana ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii madasha haweenka waxaa toddobaadkan marti inoogu ahaa zaynab maxamed xasan oo ah aasaasaha dhaqdhaqaaq u ololeeya sinaanta jinsiga zaynab sidoo kale waa cilmi baare iyo la taliyo madax bannaan intaan dib dambe u kulmi doonno waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelya
nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a waxaa maanta oo arbacaha bilowday tobanka dhexe ee bisha barakaysan ee ramadaan ee sanadkan labada kun afar iyo labaatanka oo waafaqsan sanadka hijriga ee kun afar boqol shan iyo afartanka dalkan maraykanka imaamyada masaajidda ayaa sheegay in ramadaanka sanadkan uu ka duwan yahay sanadihii lasoo dhaafay haddaba maxay tahay sababtu su-aalahaasi iyo kuwo kale ayuu nuur xasan nuur waxa uu weydiiyey sheekh maxamed cabdulaahi oo ah imaamka masjidka muslim community center ee magaalada silver spring ee gobolka maryland ee duleedka magaalada new washington sheekh maxamed ayaa marka hore ka hadlaya faa'iidada tobanka dhexe ee bisha barakaysan ee ramadaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا مهمة أي هي tobanka hore iyo ta dhexe iyo ta dambaba waa muhiimad weyn oo bishan ramadaanka waa bil sida ilaahay subxaana watacaala uu qur'aanka inoogu sheegay uu qur'aanka soo dejiyey weeye oo sharafta bishan ramadaanku waxay ku sharafowday ilaahay kitaabkiisa uu soo dejiyey marna ilaahay subxaana watacaala uu yiri qur'aanka shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan bisha ramadaan ee ilaahay qur'aanka soo dejiyey marna si gaar ah loo gaar yeelay habeenka loo yaqaano leylatulqadriga ee ilaahay subxaana watacaala suurad kaamil ah uu ku sheegay inaa anzalnaahu fi leylati alqadr marka xadiidka awalkiisu waa raxma dhexdiisuna waa tobanka dhexena waa makfiro inta tobanka u dambaysana cidkun min annaar xadiis munkara weeye oo daciifa kama aan sugnaanin rasuulka calayhi salaatu wasalaam siday culimmadu sheegeen laakiin waxaa xaqiiqa ah inay bishu bil barakaysan tahay oo meel kastooy dadka muslimiintii joogaan ay soomayaan ilaahay ay caabudayaan cibaadadooda ay kor u qaadahayaan sadaqadooduna ay badan tahay marka sidaas weeye bishu waayahay marka dalkan maraykanka gaar ahaan gobolka maryland oo ah gobol ku dhegan magaaladan washington d c ayaad imaam ka tahay marka ramadaankan muxuu kaga duwan yahay bulshada muslimiinta maryland iyo guud ahaanba gobolada ku hareereysan marka loo barbardhigo kuwii hore
horta saan ognahay markii uu dhacay cudurkii daacuunkii covidka loo yaqiinay muslimiintu sidii ay u iman jireen masaajidda maynan u imanaynin laakiin sanadkan iyada oo ay sababo u tahay waxyaalaha bariga dhexe ka socda dagaalka ghaze ka socda ayaa waxaad dareemaysaa muslimiinta inay kiira ay ku jirto masaajidkii meel la kala istaaga hadda male muslimiintu waxay ka kala yimaadeen adduunka yacni qaybihiisa kala duwan oo qayb aadan arkaynin ma arkaysid waxaa laga yimid bariga dhexe waxaa laga yimid south asia waxa la yidhaahdo bakistan iyo indiya iyo bangaladesh waxaa laga yimid west africa iyo east africa marka muslimiintii halkan ku dhashay oo ku koray caruurihii marka waxaad dareemaysaa yani jawi oo cajiib ah oo xagga yani dadku say ilaahay u caabudayaan dadku siday diyaar u yihiin inay ma arkinoo ay ay isqabsadaan gacmaha oo ay xataa halkan ay joogaan ee maraykanka ay wax ka noqdaan waa wax aad u cajiiba weeye oo hadda masalan mithaal haddaan ku siiyo jumcadii hadda lasoo dhaafay afar qof baan shahaadada u qabtay waxaan waxaad arkaysaa inay dadkii diintii soo gelayaan dad badan baa ii imaayo ii yimaada oo xafiiska iigu yimaado oo ii weydiiya diinta islaamka iyo maxay tahay waxaad dareemaysaa marka jawi oo cajiib aad dareemaysaa oo qofka muslimkaa uu noqonayo maaragti inuu ay qabanayso hiira qabanayso yani dadkiisay diintii usoo qaabilsan yihiin
waaya sheekh maxamed marka gobolada qaarkood maraykanka waxaa maqalnaa in ay masaajidada qaarkood ay dhibaato gaarsiiyaan dadka lagu eedeeyo islaam nacaybka waxaa loo yaqaano islamophobia marka maryland bulshooyinka muslimiinta gaar ahaan masaajidka aad imaamka ka tahay ma ka ceymataan dhibaatooyinkaas
sidaan ognahay islamofobiadu wax jira weeye waxaana sabab u ahaa iclaamka waddankan ama caalamiga ahi inuu muddadii wixii ka dambeeyey bishii sagaalaad ee sanadkii dii ka dambeeyey inuu aad wax been oo barabaganda muslimiinta uu ka sameeyey umbaddiina waxay ma fahmaysa islaamkii marka sidaa darteed dad badan oo islamofobiadu ku jirta way jiraan laakiin haddii hadda la fiiriyo waxaad moodaa inay sii yaraanayso inkastoo arrintan bariga dhexe ka socota israa'iil iyo iyo falastiiniyiinta ay waxoogaa ay soo celisay islamofobiadii oo hadda ururkan xuquuqda bani aadamaha u dooda ee keer la yidhaahdo ay sheegayso inuu soo kordhay laakiin aniga hadda masaajidkaan joogo waa masaajid oo motocarjaraal oo dadka adduunka dibadiisao dhan meel kastay ka yimaadeen waxay maraykan baa ku jira dad meelo kale ka yimid baa ku jira marka waa meel iskana degan oo gobolkan gaar ahaana joogo waa gobol aad dadku ay kala duwan yihiin laakiin hadda haddii sidii waayihii hore ahaan jirtay loo fiiriyo waxaad moodaa arrintaasi inay waxoogaa soo degaysaad moodaa
marka maadaama uu bilowda tobankii dhexe kii ugu dambeeyana uu ku xigo ay ku jirtay habeenkii khayrka ee leylatul qadriga maxaa la gudboon dadka sooman ee muslimiinta
sida la gudboon dadka muslimiinta ohoo dhan ee sooman waa sidii rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam uu ina baray waxaan ognahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu qof aad deeqsi u ahaa oo xadiidku uu leeyahay wuxuu ahaa nabigu ajwad annaas midka dadka ugu deeqsisan wa kaana ajwada maa yakuun fii ramadaan deeqsinimadiisuna waxay aad u sii kordhi jirtay oo nabigu calayhi salatu wasalaam uu u saddex afar jibaari jiray bisha ramadaan marka uu jibriil calayhi salaam nabiga calayhi salatu salam uu qur'aanka uu la akrinaayo wuxuu ahaabay xadiidku uu leeyahay mid uga orod badan dabayl la sii daayay dabayl xoog u dhabanaysa ayuu ahaa marka weliba gaar ahaan tobanka dambena nabigu calayhi salatu wasalaam idaa dakhala alcashru alawaakhir tobanka dambe ee bisha ramadaan markay galaan shadda miizaarahu wa ayqada ahlahu wuxuu xidhan jiray guntiga reerkiisana waa kicin jiray cibaadada u kicin jiray marka tobankaasina way nagu soo socotaa marka waxaan jeclaan lahaa dadka muslimiinta kuwa halkan jooga iyo kuwa dibadda joogaba meel kastay muslimku joogaan inay sidii rasuulku calayhi jalaal wasalaam uu samayn jiray sameeyaan sadaqada inay badiyaan inay isu naxariistaan maalin dhoweyta gabadh xamar ka soo laabatay oon daris nahay baa waxay igu tiri meesha bakaaraha bakaara ma ahee meeshii ceelgaab la dhihi jiray baa carruur fara badan waxay tiri waan waan waan naxay bay tiri marka dadka muslimiinta ee soomaaliyeed gaar ahaan ee afka fahmaya ilan dadkan hadda aanan imaamku ahay afkeenna wax ka fahmaaba iska yar hal xaba xitaa ma dhanno marka waxaan dhihi lahaa ilaahay ha laga boqo hala isu naxariisto adduunyadu waa maalmo waa laga socon inay kuwa wax haystaay inay ilaahay ka cabsadaan oo alla hortiisa wax geystaanoo kuwa carruurta soomaaliyeed oo meesha ku baaba'day oo koolada ku dhuuqaysa inay haddii dowlad ay tahay iyo hadday shacab yahay iyo hadday ganacsata tahay in la isu naxariisto oo ilaahay subxana watacaala si ugu yeera u naxariisto irxamuu man fi lardi yarxamukum man fi samaa baan yaan u dardaarmi lahaa
aad ayuu mahadsanyainkaasi waxa uu ahaa sheekh maxamed cabdulaahi oo ah imaamka masjidka muslim community center ee magaalada silver spring ee gobolka maryland waxa uu waramayey nuur xasan nuur haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxayna la socodsiinaya cabdicasiis axmed barrow
sida ay shaacisay hay-adda iftin foundation oo ka faalloota arrimaha waxbarashada sanad walba waxaa jaamacadaha ku yaalla magaalada muqdisho ka soo baxa kumanaan dhallinyaraha oo isugu jira wiilal iyo gabdho waxyaabaha ugu badan ee dhallinyaradaasi ay la kulmaanna markii ay soo ebiyaan waxbarashada waa shaqola'aan arrintani waxay qasabtay in dhallinyaro fara badan ay niyad ahaan arrintan saamayn ku yeelato haddaba shaqola'aanta ka jirta magaalada muqdisho oo ay dhallinyarada ka cabtaan ma mid si weyn suuqyada caasimadda uga jirta mase waa mid dhallinyarada aanay u muuqan fursadaha shaqo ee yaalla suuqyada caasimadda soomaaliya arrimahaasi waxaynu ku faaqidi doonaa dooda gaaban ee maanta waxaa igala qaybgalaya cabdulla muuse oo ka mid a da'yarta magaalada muqdisho iyo cabdixakiin xasan cali oo isaga ka mid a da'yarta wax ka soo baratay jaamacadaha ku yaalla caasimadda cabdiweli muuse xasan iyo cabdixakiin xasan cali marka hore kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban ee v o a waxaan ku horumarayaa cabdulle sanad walba jaamacadaha muqdisho waxaa ka soo baxaa kumanaan dhallinyaro ah waxa ugu badanoo hadda ay ka cabanayaan waa shaqola-aan shaqola-aanta ay dhallinyaradaasi ka cabanayaan ma mid guud suuqa u taallo xamar haysataa mase waxaad dhihi kartaa waa mid dhallinyarada qudhooda ay si gaar uga abuuraan oo suuqa xamar iyo degmooyin kala duwan shaqooyin waa laga heli karaa
waa mahadsan tahay cadaas barow v o a sax waaye kumanaan arday oo dhammeeyeen jaamacadaha kala duwan muqdisho way jiraan sax waaye si markuu la fiiriyo waxawaaye qofka dhalinyaro markuu yahay shaqalaan way jirtaa taas laisku mahaayo laakiin qofka markuu dhalinyaro uu yahay haddana aqooyaan uu yahay wax walba ayuu abuuri karaa fikrad ahaan oo maskaxda ka shaqaysiiyo maskaxda uu shiilo hal abuur wuu sameyn karaa matalan waxaa jiro ganacsiyo asigoo maanta soo baranayay laba iyo toban sano dugso hoose dugso dhexe dugso ilaa jaamacadayga lix iyo toban sano soo baranayay oo waay aragna uu yahay magaaladiina ku dhaqnaa joogay kusoo waxbartay marka ninkaas hal abuur madhe micnaha ma isdhihi kara waa shaqala-aan in meel lasoo fadhiisto shaqala-aanaan ahay aniga qodhayda ama maskaxdeeda markaan fiiriyo waxa waa wax ka dadegaya ma ahan qofka inuu fikiro oo hal abuur sameeyo ama ganacsi ama business oo sameeyo xataa waxa uu yar xataa inuu gaari oo alaab oo saarto oo ganacsiga horta ganacsiga yar ganacsiga yaryar waxaa u duceeyey ee rasuulkeena caleyhi salaatu salaam u duceeyey inuu ganacsigaas ku bilowdo ka bacdi wixii asigaa iska sii bulaalayo ma ahan waa gartay cabdixakiin xasan cali markaad fiiriso dhinaca cabdulle waxa uu leeyahay shaqala-aani xamar ma taalee dhallinyarada iyagaana shaqooyinka yaa la arkan jaamacadihii dhallinyaradii kasoo baxda waad ka mid tahay xamarna waad ka warhaysaa bal arrinta maxaa ka
leedahay waa salaamayaa marka hore barow iyo v o edaba markii xigta doodda haddii aan usii gudagalo saaxiibkii cabdulle wuxuu yihi dood ma jirtuu yiraahday wax shaqo la-aana runtii arrinkaas ani aadaan ugu soo horjeeda waa beeninaya soomaaliya markii la fiiriyo caqabado waaweyn oo dhanka shaqada ayaa ka jira khaasatan dhallinyarada waxbaratay ama kasoo baxay jaamacadaha aad bay horta ay ugu cadiban yihiin ayadoona markaas caqabado badan ay ku gadaaman yihiin oo kow ay ka tahay in ardayga markii fariishka uu yahay oo jaamacadda uu ka soo baxo waxaa laga yaabaa in jaamacadda looga bixinayo ama waxbarashada looga bixinayay hooyo ama caano ama yaanyo suuqa ku iibisa oo markaasi kontonkiisa dolar ama wixii la halmaalay jaamacadda laga yaaba inay bil iyo wamaasaad ay si dhibla ay ku aruurinaysa haddii marka jaamacaddii markuu ka soo baxo ardaygii wuxuu u baahan yahay ama qofkii aqoon-yahankii jaamacadda kasoo qalin jabiyey maalgelin in la maalgeliyo u baahan yahay haddii haddii uusan garab haysan waalidkii ama qofkii markaas ehelka ka mid ahay oo lasoo daaladhacayana uusanan haynin qarash badan oo buuxa oo markaas ku maalgeli kara ama ganacsi oo ugu samay karo caqabada koowaad oo meesha taagan kamid tahay inuu suuqii galo oo ganacsi oo sameeyo dhankiisa kale haddii aan u fiirino dowladdii inta badan intaasoo kunoo malaayiin ardaya ayaa kasoo baxa jaamacadaha dalka awood uma laha marka dowladdu in dhammaan ardadaas fakultiyada kala duwan amaba maxaa tirahdaye shahadooyin kala duwan wata inay aqoon dowladda ay uga helaan ama dowladda ay fursad ka helaan dowladdii awood uma lahan asagiina ma lahan awood ama dhaqaale oo suuqa ku galo isku maalgeliyo waa gartay cabdullahi marka aad fiiriso doodan cabdixakiin uu soo jeediyey oo ah in shaqaale aanay suuqii jirto hal abuurkii dhallinyaradii ay leeyihiin balse ra-sumaalkii iyo asaaskii waxyaabihii ganacsiga salkuu noqon lahaa aysan heli karin waad la socotaa inuu soo jeedinayo bal aragtidaada dhallinyaradu maxay iyagu u baahan yihiin jaamacadaha kasoo baxay maxay shaqooyinkaay doorbidaan maxay tahay
waxay isleeyihiin matalan waa taan hore kugu sheegay cabdicasiis dhalinyarada maadaama micnaha waxay ka xishoonaya ama maadaama ninkan oo nin mutacalima uu yahay ama jaamacada kasoo qalin jibiyay wuxuu diidaa inuu miis yar meel fadhiisto wuxuu rabaa ama in wasaaradda hebel ama migration hebel inuu ka shaqa bilaabo ama hay-ad hebel inuu ka shaqa bilaabo maadaama meel walbase oo taalo manaha loo oolaa maadaama wadanka marxalad ay ka jirto inaad u fiirin dhankaas u fiirin dhanka kale waxaa ka fiiriso oo sidii aday ganacsiga ku abuurto haddaad adiga miis furanayso haddaad kambani ku biirayso haddaad xataa shiri meel kale aad manaha hoolo shaqooyin kale aad ka fiirinayso ama matalan kaluun kaluumeysigaa jiro adiga shaqooyinku way tiri badan yihiin laakiinse haddaad dhahdo wasaaradan sugaa haddaad dhahdo hay-adadan sugaa haddaad dhahdo kambanigan sugaa taas shaqala-aanta waa cabashadaa waa soo noqnoqonaya waxaa meesha lasoo istaagaya shaqala-aanaan ahay shaqala-aanaan ahay jaamacadaan soo dhameeyey jaamacadaan soo dhameysay intaasoo sana wadanka wax ku baranaysay nin khabiiraad tahay nin fahansanaad tahay galgal iyo galaangala iyo sameey
ma jirtaa shaqooyinka qaar dhalinyarada inay ka xishoodaan maadaama shahaadooyin jaamacadeed ay wataan in shaqooyin hoose ay aadaan inay u arkayaan wax eeba taa sax mia
taa way jirtaa laakiin ardayga markii jaamacadda uu kasoo qalin jibiyo wax badan ama dhowr iyo toban sano oo wax soo baranayay ardadii ka horreysay ama dadkii ka horreeyey runtii shaqooyinka hadda cabdullis uu ku doodayo kale inaad miis aada alaab saarto iyo inaad kalumeysi aad waa shaqo sax way jirtaa laakiin dadka soomaaliyeed markii aan fiiro ama aqoon-yahanada ama dhallinyarada soomaaliyeed kuma dhiira karaan maadaama dadkii kaga horreeyey ama dhallinyaradii kaga horreysay ayayada shaqooyinkaas aysan ka shaqaynin kuma dhiiri kartid inaad adoo shahaado baaj wata ama kasii caalimsanba inaad miis intaa fadhiisato laami aad ku iibiso ama waxyaala yaryar oo maxaa tirahda kuu qalmayna markaas inaad iibiso waa fikir dhallinyaradu ay wala aaminsan yihiin in ardayga jaamacadda kasoo baxay ama wasaarad ama shaqo weyn oo helo marka caqabad guud waayo oo haysata maadaama dadka ugu horreeyey aysan ka shaqaynayn shaqooyinkaasna inta badan waxaa loogu diiwaangeliyay shaqooyinkaas dabcan haddii ayaga xataa ay maxaa tirada ay hayse lahaayeen dhiirigelin dhanka dowladda ama hay-ado ama caalami ama ururaan xataa dhiirigeliya waxbay ahaaleen ma jirto marka hadda dhallinyaradii xataa wax wacyigelin ugu sameyna dhahayo war walba shaqada meel hoose ka bilaaba marka asagii wuxuu aaminsanayay inuu labayo toban sano wax soo barnaayay shahaado weyn oo wato inuu miis ama malaay oo dul fadhiisto oo maalinkii laga yaaba shan dollar iyo wax lamida inuu raadiyo caqabad weynay ku tahay mana uu dul qaadan karo asagana haddii loo fiiriyo aqoonta uu leeyahay uma qalmo si ani aan qabo aqoonta uu leeyahay inuu maalinkii shan dollar iyo wax lamida uu raadiyo ama miis yariisa oo dul fadhiisto uma uu qalmo laga yaabee arday ama mid asaga lasoo qalin jebiyey ama walaalkiisa asaga inuu si kale inta farsamo ku helo oo maalinka shan kun oo dollar iyo lix kun oo dollar iyo lacag ka sii badan inuu bisha ku shaqeeyo marka dhiiriyan ama aqliyan ama maskixiyan ama damiir ahaan ma siinayso inuu maalinkii shan dolar iyo afar dolar wax lamid intuu miis fadhiisto oo ku raadiyo waa dabciyan jirta waay maadaama ur had dad dhiirigelina oo dhahaya dhallinyarada lagu dhiirigeliyo haddii dhallinyaradii jaacadda kusoo baxeen shaqooyin hoose iyo gibidka wala shaqayn lahayn hoos laga soo bilaabi asaasi waxbay ahaaleen laakiin haddii looma badna marka sidaasi keenaysa inay ka xishoodaan waana caqabad jirto saxa oo shaqala-aantana qayb ka ah si hoos loogu dhigo shaqala-aanta dhallinyarada muqdisho maxay kula tahay cabdulle gaar ahaan ku waxbartay in la samayn karo si dadkeena dhaqaalo ku filan dhallinyaradii uu soo galo xasilitaan dhanka maaliyaddan ay u helaan maxay kula tahay inay muhiim tahay dhallinyaradu inay sameeyaan bulshada inay sameyso haddii xalka lagu weydiiyo
waa maasan tahay haddii xalka lii weydiiyo waxaan oran lahaa horta waa mid sax waayo qofka dhalinyaradu waa aad manaha waa nin dad xooga xishood badan waxay ku xishoonayaan maanta asigoo baaj inuu miis yar fadhiisto aqabada jirta waxay tahay sidii loo gudbi karo markaan aan ka jawaabo waxay tahay in ninkii ardayga ahaa siduu uu gudbi lahaa aqabad dhibaatada haysta shaqo la-aanta maadaama uu diiday inuu hal abuur business waxaan oo sameeyo waxaan qabaa aniga jaamacadihii markaas kasoo qalin jibeen inay dib ugu noqdaanoo meeshii ka howlbilaabaan kambasyo badanaa jiro jaamacadaha inay jaamacadihii markaas u sameeyaan shaq abuur u sameeyaan oo jaamacadahi ay tababar sameeyaan ama ay bilaabaan waxyaaba la xiriira dhalinyarada in loo sameeyo waxyaaba ay ku fahmi karaan cilmi suuqa uga shaqeysa waxaa ka ay ku fahmaan inay u sameeyaan
xalku waxaa horta xalku wuxuu ku jiraa in marka hore horta ardayga qofka aqoonyahanka jaamacadda ka soo baxaya dadku waxay dhahaan jaamacadda ka bacdiya waxay bilaabataa xirfadii aad ku shaqaysan lahayd haddii aan irahdo masalan markii jaamacadda aan ka soo baxani baajka aan soo qaato ayaan xirfadeeda aqoonteeda aan leeyahan ku shaqaynaya ma suurtagelayso marka dhallinyaradana midaan kula tali lahay dadka kale ama dowladdana mid baan kula tali dhalinyarada waxaan dhihi lahay markii jaamacadda aad ka soo baxdo soo qalin jibiso marka hore ku talagal inaad cidna sugin oo aad abuurato xirfadii adiga aad ku shaqaysaneed ogow markii jaamacadda aad kasoo baxdo kabacdia waxaa la bataa xirfadii aad ku shaqay lahayd iyo aqoonteedii marka markii jaamacadda aad kasoo qalin jibido ogow in hadda aad bilow tahay raadi xirfadii hadda aad ku shaqay lahayd iyo shaqadii aad qaban lahayd oo adigu aad ku wanaagsaneed midda kalena dowladda iyo dadka kale ama ururada caalamiga ah waa inay iyaga markaasi ay la yimaadaan dhiirigelin dhallinyarada lagu dhiirigelinayo in qof walba asaga dalkiisa oo wax soo saar oo la yimaado intaas waxaa ku dhan dooda gaaban waxaan idinla socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrowa oo jooga muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
halkan degeysaa nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga ee v o a markaan aynu ku wada nasanno mid ka mid a qasaa'idka aan idinku talagalnay qasaidkaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaa baahinteen idaacadood oo si toosa idinka imanaysay laantaaf soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgeliyo